subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington oktoobar waa sagaal waa aroornimo axad ah oo sanadka labada kun iyo labaiyo labaatan uu yahay laba iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali com afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo xagga afrikada bari haatanna idaacadda waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa ka mida maraykanka oo wax ka bedelayo siyaasaddiisa duqaymaha ay ka geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska adduunka meelo ka mid a waa in lagala tashadaa madaxweynaha dalka maraykanka waa in saxiix laga helaa waa in maaragtay golaha wasiirada ay soo martaa sidoo kale haddii maaragtay rargoob in la duqeeyo waa shaksi lagu ogyahay waa in la hubiyaa shaksiga inuu meesha joogo oo haddii lasoo qaban karana
waxaad sidoo kale maqli doontaan buundo ku taalla karemiya oo muhiim u ahayd dagaalka ruushka uu ka wado ukrain oo qarax lagu burburiyey sidoo kale waxaan idiin haynaa doorashooyinka golayaasha deegaanka oo kor u bilowday dalka kanada ama si hordhaca u bilowday dalkaasi kanada qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka australia ayaa u codaynaysa axadda maanta doorashada madaxtinimo ee la filayo inuu kusoo laabto mar kale alexander vander bellen oo loo arko isagu inuu yahay qof u wanaagsan xasiloonida waddankaasi iyadoo xubinta albiin ee midooda yurub ay la hardamayso dhibaatooyinka tamarta iyo sicir bararka ka dhashay isagoo u ololeynaya watana halkudhigiisa caddaan ayaa vander bellen waxa uu si weyn u saadaalinayaa inuu qabto xilka mar labaad isaga oo lixdiisa mudane ee musharax ee kale la tartamaysa ragga ahna ay aad uga dambeeyaan tartanka ugu weynee axadda wuxuu noqon doonaa ayuu yiri fadhiga toddobaatan iyo sideed jirkan ah brofesorka dhaqaalaha ku takhasusay ayaa jimcihii sheegay in ololihiisa ugu dambeeya uu ku jiro wakhtigan isaga oo ka codsaday dadkana in ay codkooda siiyaan waddankaasi australia iiraan ayaa waxa ay kordhisay muddada sii deysmada kumeelgaarka ahayd ay siiyeen muwaadin u dhashay dalkaasi hase yeeshee heesta dhalashada dalkan maraykanka kaasi oo usbuucan la sii daayay horaantiisa walaalkiis ayaa sabtida waxa uu sheegay warbaahinta isaga oo rajo ka muujiyey in xoreyntaasi ay noqon doonto mid joogto ah oo aanan dib looga noqonin samig namazi oo ah konton iyo kow sano jir u dhashay dalka maraykanka kuna dhashay dalkaasi iiraan oo dabcan uu kasoo jeeda ayaa waxaa muddo sanada lagu hayay wadanka iiraan xabsi ku yaala asaga iyo aabihiis oo da-a waxaana sarkaalka uu ahaa aabihiis horey uga tirsanaa hay-adda unisef ayadoo lagu xukumay dembiyo basaasnimo ah oo eedeymo ah oo labadoodaba ay beeniyeen inay ku lug lahaayeen namazi oo nin da-yaraa ayaa xabsiga laga sii daayey kadib markii aabihiis oo xabsi guri ku jiray uu dhammaystay wakhtigiisa xabsiga wakhtigaana loo ogolaaday inuu u safri karo abudabay si uu markaasi dabiib caafimaad uga helo halkaasi dowladda maraykanka ayaa wax ka beddelaysa siyaasaddeeda la xiriirta duqaymaha ay diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee daroniska ay ka fuliyaan waddamada aanan ciidamadu ka joogin maraykanka dagaalka tooska tooska ahna aysan ka wadin halkaasi madaxweynaha ayaa sidoo kaleeto yeelan doona waxaa layidhi madaxweynaha ayaa yeelan doona ogolaanshiyaha kama dambeysta ah haddii duqaymo ay dhacayso arrintaasi ayaa waxa ay soo daadejinaysaa sida warka dowladda kasoo baxay lagu sheegay korarka la sheegaya inuu ku yimid dadka rayidka ah ee dhibaatooyinka ay kasoo gaarayso weerarada droniska ah ee iyagu ka dhaca dunida meelo ka mida soomaaliyana ay ka mid tahay jacfar kukaay ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay qareen amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesora ee dalkan maraykanka
waa waa siyaasad cusub oo maaragtay ee xukuumaddan joe biden la timid oo wax lagaga bedelay policygi hore xukuumaddii hore ay u isticmaalaysay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo shaksiyaadka ama kooxaha lagu bartilmaameedsanayo wadamada ama goobaha aysan dagaalka tooska iyo maraykanku kaga jirin marka waxaan de waxoogaa xadidaad iyo maaragtay abadkeyn in lagu sameeyey waxaan ognahay in siyaasaddii hore ama policygii hore lagaga calaacalayo in maaragtay dad badan oo shacab ah ay wax ku noqdaan duulaamadan ay qaadaan ciidamada maraykanka ee wadamadaas jooga si loo xakameeyo dhibka soo gaari kara dadka shacabka si loo hubiyo qofka la bartilmaameydsanaya ama kooxda la bartilmaameydsanaya inay yihiin dadkan la bartilmaameydsaday inta aan weerarku dhicin oo kale waa ayo cidda la weydiinayo ogolaanshaha oo markii hore aan la weydiin jirin waa in lagala tashadaa madaxweynaha dalka maraykanka waa in saxiix laga helaa waa in maaragtay golaha wasiirada ay soo martaa marka waa in ay xukuumadda hadda jirta madaxda ugu sarreysa go-aankaasi kasoo baxaan saxiixa sidoo kale haddii maaragtay la rabo goob in la duqeeyo waa shaksi lagu ogyahay waa in la hubiyaa shaksiga inuu meesha joogo oo haddii lasoo qaban karana lasoo qabtaa inta aan duqeyn dhicin haddii la duqeynayo in la duqeeyo laga maarmi waayana in la hubiyaa in qofkiina lagu hubo sida ugu sahlan ee dad shacab wax uga soo gaareenna weerarka loo fuliyo ayay leedahay siyaasaddan cusub markii hore madaxweynaha wax tala ah kuma lahayn ayaan u fahmay goormay arrintaasi soo bilaabatay arrintaas waxay soo bilaabatay oo aad ay usoo shaac baxday waktigii madaxweynihii barack obama ayay maarata weliba afartiisa sane ee dambe ayay waxay aada usoo shaac baxday in ay maraykanku ay aada u isticmaalaan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo duqeymaha ay geysanayaan madaxweynihii ku xigay donald trump afartiisa sano lafteeda hawsha waa sii socotay weliba waxaa lagu sii kordhiyey maaragtay in saraakiisha hawl fulinta ku jirta iyo ciidamada markaas howlgalka ku jira in la siinayay ogolaansho iyo maaragtay go-aanka inay ka gaaraan meesha ay duqeynayaan taasoo marar badan sababi jirtay in dad la tuhmay la duqeeyo oo marar badanna ay dhacdo in dadkaasi ay noqdaan dad shacab ah dad beeraley ah dad maaragtay dadkii loo socday aan ahayn ama duqeyn la geystay oo shaksiyaad la bartilmaameedsanaya loo geystay ay dad fara badan oo kale oo arrintaa shaqo ku lahayn ay ku galaan marka tii baad moodaa in ay ka jawaabayso xukuumaddan cusub ay rabtana in maaragtay la xadido dadka ay dhibaatada kasoo gaari karto iyo maaragtay cidda go-aan ka gaari karta weerarada noocaas waaya waxaad sheegtay in la hubiyo qofka ay weerarayaan diyaaradaha aanu duuliyuhu wadin in ay suurtagal tahayba in lasoo qaban karo iyo in kale arrintaasi ma fududahay dabcan ma fududa oo dee waa arrin halis badan waa waa arrin goob dagaal ka dhacaysa oo kale ama qof ku inu isdifaaca ay u badan tahay hase ahaatee waa wax xukuumaddani hadda ay rabto in ay siyaasaddan kusoo kordhiso ciidankuna sidiisaba hawl fudud kamaba shaqeeyaba marka arrimahan o kale hadii laga hadlayo ama special operations oo kale hadii laga hadlayo wax fudud ma aha laakiin haddana waa waa waa arrin ciidan wayna dhacdaa in mararka qaarkood shaksiyaad lasoo qabto laakiin iyadoon sahlanin ayaa lagu dhiirradaa oo ciidamadu sameeyaan waa loo baahan doonaa ciidanku inay weli meelo ay khatar ku jirto galaan laakiin haddana bal in la yareeyo dadka shacabka ah ee aan shaqada ku lahayn inaan wax wax waxyeela ka soo gaarin oo haddii shaksigii la qaban karana la qabto oo haddii ay marka ciidamadu ay khibradooda iyo sirahooda iyo maaragtay xog ururintooda ay ogaadaan qofka meeshuu joogo inay qaban karaan haddii usoo baxdo inay qabtaan wayna dhacda dikoor oo diyaaradaha maraykanka iyo ciidamada maraykanka iyo saaxiibadooda dadkay diyaarada kaga degaan goobta ayay qofka soo qabtaan haddii ay soo qaban karinna in qofkaa laysku dayo in wakti aan cid kale wax soo gaaraynin la fuliyo weerarka oo kale ayay siyaasaddan sheegaysaa waaya waxaad sheegtay in arrintan aanay saameyneynin wadamada uu maraykanku dagaalka tooska ah ka wado hadda soomaaliya oo kale xaalad gooni a bay iyadu ku jirtaa hadda dagaalabaa socda ee al-shabaab looga soo horjeedo oo ay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiya beeleedyo wadaan soomaaliya xaggee lagu xisaabinayaa marka siyaasaddan cusubse ma saameynaysaa soomaaliya warqadan ama maaragtay siyaasaddan cusub ee la saxeexay dabcan waxaa ku lifaaqnayd qeyb aan dadka loo soo bandhigin oo xog sir ah ay ku qarsoonayd ama waxaa loo yaqaana classified information lama soo wada bandhigin marka wargeyska new york times oo wareysanayay shaksi aan magaciisa sheegin ayaa ka warbixinayay waxaa ku qornaa marka soomaaliya howlgallada ay ciidamada soomaaliya sameeyaan ciidamada maraykanku ku taageeraan dhinka dhanka maaragtay ama maaragtay sirta ama dhanka hawada oo kale cirka ay ka taageeraan arrintan inaysan ku jirin ayuu shaksigaasi ka warramay maqaasna ku qoran sababtoo ah waxaa loo yaqaanaa collective defense ama maaragtay difaac wada jir ah markii ay maraykanku galayaan iyagoo difaacaya ama naftooda ama saaxiibadood in maaragtay arrintani ayna siyaasaddan saameynaynin tan waxaa laga hadlayaa marka la fulinayo howlgal lagu bartilmaameedsanayo shaksiyaad iyo koox horay loo loo macnaha loo bat loo qoray oo loo sheegay oo loo qeexay kadibna meeshay joogaan lasoo xaqiijiyey
kaasi waxa uu ahaa qareen amiin haaruun oo u warrameeyey jacfar kukaay isagoo ku sugan gobolka minnesora ee dalkan maraykanka waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington qarax xoogan ayaa gelgelay buundo isku xirta gacanka kremiya iyo sidoo kale ruushka taasi oo muhiim u ahayd dagaalka ruushka uu ka wado dalkaasi ukrein dowladda ukrein ayaanan sheegin mas-uuliyadda qaraxaasi waxayna soo dhoweysay arrintaasi wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalka ayaa jamaal axmed cusmaan uu ka wareystay aqoon-yahan maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda degana maraykanka
jamaal waa maxadsan tahay dagaalkan wuxuu galay weji wuxuu yeeshay weji oo aada khatar u ah sababtoo ah ukraine waxaad moodaa inay dhulkii hore looga qabsaday ay haddana dib u qabsatay oo ciidamada rushia aada loo riixay madaxweynaha waddanka rushia madaxweynaha putin waxaa ku furan laba dagaal mid waa mid gudaha ah oo cadaadis badan ayaa ka jira waddanka gudihiisa midna waa midka dagaalka ukraine ood u malaysay inuu kusii guul daraysanayo arrinta oo dagaalka aada weji kale ayay yeelatay waayahay maxamed waxaa jirtay in marka laga tago dagaaladani issoo taraya oo cadaadiska aad ka dhawaajisay in moscow uu ka saaran yahay waddanka gudihiisa dhibaatooyinka ka jira dhowaan dekreeto ayuu soo saaray madaxweynaha dalkaasi putin oo uu ku sheegay in afar gobol oo ka tirsan ukraine afti loo qaaday isaguna ay hadda hoos tagaan oo ruushka ayay ka mid yihiin dhulalka ruushka ayuu ka mid yahay yiri horena wuxuu ku hanjabay in dhulka ruushka haddii lagu soo gardaroodo uu si kasta ku difaaci doono xitaa haddii ay noqoto inuu isticmaalo nuclear taas oo warbaahinta qaar ay sidaas u fasirteen warkiisa arrintani bal ka waran haddii ukraine ay qabsanayso dhulalkii hore looga qabsaday afartan gobol ma laga yaabaa in ay kusii siqaan oo ay qabsadaan khatar intee leeg ayay ka dhalan karaysaa arrinta iyada la ukraine way u socotaa dhulkaas qayb ka midna already wayba qabsatay runtii khatar xoogla ayaa kasoo socota waayo hadda waxaa muuqata in bridge weyn oo isku xirayay goboladaas gobol kamid iyo russia oo ciidamada russia u isticmaalayeen maxaa la lahaa dhan dhanka logisticada militariga iyo wixii uga imaanayo gobolkaas oo bridgekaas oo labada gobol isku xiraay rushia gobolkaas isku xiraya in hadda bridgekaas la duqeeyey oo oo oo wadadaas la xiray bridgekaas oo ay u isticmaalayaan ciidamada rushia logisticadooda iyo wax walba uga imaanaya iskuna xiraya rushia iyo gobolkaas crimea gobolkaas labadaas bridgekaas khatartiisoo leeyahay lacag badan ayaana ku baxday oo hadda waxaa la furay twenty eighteenkii oo ciidamada rushia iyo dowladda rushia ay dhistay marka taas waxay kasii xanaajinaysaa madaxweyne putin oo laga yaabo in uu qaato go-aano aan aada looga fikirin oo khatar ah oo markaasi asna uu bilaabo argoosi inuu ukraine duqeeyo asoo isticmaalayo nuclearka small nuclearka waxay u isticmaali karaan goobaha dagaalka meesha reer galbeedka ooga uu kala duwan yahay oo category kale uu ku jiro laakiin rushyaanka waxay u isticmaali karaan uma arkaan inay khatar weyn tahay taasna khatar weyn ayaa ka imaan karta runtii jamaalo ma ma sahlano runtii arrimahan iyo dagaalkan hadba meel marba weji kala yeelanayo khatartiisa aada ayay u badan tahay waayahay reer galbeedka maxaa u furan iyagoo tallaabo ah horta reer galbeedka iyagu waxay qaadanayaan mar walbo waxa ka soo baxo rushia iyo madaxweynahooda tallaabada ay qaataan ayay wax ku jaangoyn doonaan haddii uu isku dayo madaxweynaha putin inuu isticmaalo hubkaas loogu yeeray tactical nuclearka waxaan u malaynaya nato waxaa ka go-an in ciidamada rushia kor laga duqeeyo gebigood taasna ay keeni karta in dagaalkaba lasoo afjaro waa wax macquul oo dhici karo marka senariaha u diyaarsan waxay ku xiran tahay hadba sida putin oo u jawaabo iyo go-aanada uu qaato marka putinna cadaadiska gudaha wuu ku batay kii ukrainena aad ayaa u malaysaa inuu u wiiqmay marka lama yaqaano wax kasoo bixi doono
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ah aqoon-yahan dega dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda una warramayay jamaal axmed cusmaan soomaalida ku dhaqan nawaaxiga magaaladan washington d c waxa ay sannad kastaba muddo afartan sano ah ku siman ay martigeliyaan tartanka kubadda cagta oo ay ka qayb galaan kooxo isaga kala yimaado maraykanka iyo kanada tartankaasi ayaa waxaa ka qayb gala ciyaartooy hore oo kasoo ciyaaray xulkii qaranka iyo sidoo kaleeto kooxihii soomaaliya ka dhisnaan jiray bersamaadkii burburka ka hor xuseen nuur xaaji ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay qaar ka mid a ciyaartooyda sanadkan ka qaybgalaysa isagoo isagana ku sugan washington d c axmed iyo macalin khaliif shire muuse rico aan ku hormaro nuurudiin nuurudiin waxaa iga warantaa bal tartankan muhiimadda uu u leeyahay soomaalida bismi illaahi raxmaan raxiim tartankan muhimadda uu leeyahay waxaa waaye walaalow dad ilaa soddon sanaan soo wadnay dad badanaan isku baranay ciyaartan oo in ay is arkaan ciyaartooydii hore ee ciyaartan kale ee isku isku is arkaan ay wada sheekaystaan xafladda aan dhigano wax wax aan ka faa'iidaysan iijaadan iska faa'iidaysano ayaan u arkaa taasaan ugu weyn muhiimadda runtii in walaalnimada iyo isku soo dhowaanta haddii kale dadkii meel kale biisi ku noqonayaan so kubaddan waxay keenaysaa yacni inay dadka isku soo dhowaadaan isbartaan walaalo ay noqdaan iska warhayaan iscaawiyaan marka waxa noogu weyn waxaa waaye isbarashada iyo isu keenta soomaaliya weyn waa tahay khaliif shire muuse rico ciyaartooy hore aad ka mid tahay waxaa u dhiishay badda xulkii qaranka soomaaliya ciyaartooy kaloo badan oo maaragtay xulkii qaranka soomaaliya usoo ciyaara ayaa halkan ka qayb galaya tartanka maxay ciyaartooydiinii hore beresamaadka uga dhigan tahay in afartan sano kadib iyo ka badan aad kulamo ciyaara isku aragtaan qabitaanka cayaarahan la qabanayo runtii faa'iidada ugu weyn oo ku jirta waxaa waaye dad muddo kala maqnaayo waagii hore kubad soo wada ciyaari jiray ayaa meesha isku arkaya ujeedada ugu weynna maaha iyaga inay kubad dheelayaan inay ku dhiirigeliyaan dhallinyarada wadamadanayto qurbaha aan joogno ku dhasha inay iyagii meel fiican ay ka gaaraan sbortiskana maanta waxawaaye runtii waa isha soomaali u furan oo meel walba oo mataqaanaa bahalkii kubad lagu qabanayd arkaysa soomaalidu badankood inay safar u soo galayaan ay wakhtigooda ku soo dhuminayaan taasna waxay keenaysaa isu soo dhowaanshaha soomaali weyn meel kasta ay joogaan
waa tahay ugu dambeyntiinudiin khaliif shire muuse rico wuxuu soo hadal qaaday dhallinyarada dhalinyarada dhalinyaro badanaad tababara siisaan oo idin fiirsanayo oo aad macalimiin u tihiin rajiintee la egaa dhalinyarada ee magaaladan iyo hareeraheeda ku nool laga leeyahay inay kubadda cagta heer ka gaaraan hadday noqon lahayd dhanka kolleijyada iyo hadday noqon lahayd ilaa iyo xulkii qaranka soomaaliya inuu ka faa'iidaysto walaalow runtaa waaye dhalinyaro badan nala joogto hataa ilmaheena ka mid ah ragga waaweyna ujeeda dhan waa caruurtoodaa joogto magaalada waxaa joogo dhan waxaan isku tagi karanaa inay tababartaan in wax qaliifoo kale oo baroni soo dheeloo kale inuu wax tusiyo insha allah hadday high school ka dhigtaan oo hadhow jaamacad aadaan say future u gaadaan wadankiina haddii sidan uu ka fiicnaado double suway qabaan macnaha waa maraykanna waa yihiin soomaalina waa yihiin labadaba ku ciyaari karaan so injineer yuusuf cali maxamed ee soo dhowow waxaad hogaaminaysaa kooxda toronto ka timid ee cayaarahan ka qayb galaya muhiimad noocee ah bay idin leedahay ee cayaarahan oo washington oo timaadan wallaahi muhiimad weynay noo leedahay cayaarahan muddo soddon sano ka badan ayaa lasoo bilaabay muhimadda ugu weyn waxaa waaye walaaltinimada iyo isku xirnaanta jaaliyadda toronto iyo jaaliyadda washington ayay waxay u tahay lafdhabar walaalaha washington sanad kasta sidaasoo kale way noo yimaadaan annagana waa u dhimanaa waana runtii xiriir soo jireen ah oo ilaa iyo dhowr soddon sano ka badan soo socday wuxuuna aad iyo aad maaragta uu u saameeyaa magaalooyinka labada magaalo oo markaa dhimaano dadkao dhan xataa ay og yihiin oo laleeyahay reer washington a yimid toronto ama laleeyahay washington waxaa yimid reer toronto marka waa reeli waa wax muhiima isdhexgalka oo maaragtay labada magaalo iyo maaragtay bulshada sportska labada wuxuu u yahay muhiim waa tahay dhanka kale waxaa ila taagan faysal maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi oo labaatan ku magac dheer bal soo dhowaada tartanka iiga warrama anigoo ah faysal maxamed cabdi kana tirsan ciyaartooydii barisamaadkii waxaa halkaa marti noogu ah kooxa nooga yimid boston iyo canada waxaanu u qabanaynaa ciyaarahan waa sanadguradii afartanaad aan ciyaaraha ku dhex jirnay marka waxaan ciyaartaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nimanka iyagoo la asaasay somali legend inay nagala soo qayb galeen oo nala joogaan ciyaarhi waxay noo furmeen jimcihii ilaa axadda axadda habeenkiina waxaan leenahay cashi sharaf aan ku marti qaadanayna waxaa halkan ila fadhiya dhinacayga walaalkay cabdiraxmaan labaatan isaguna rag wax qaba qaabinaya arrintan marka waxaan jeclaan lahaa in ciyaarahan wanaag noogu dhammaadaan insha allah ummaddana ilaahay isu keeno
asalaamu calaykum waraxmatullahi sida walaalkeen uu sheegay faysal intiban maaragta dee la qabaa waxaan leeyahay maaragta koox ahaan waa kooxda ugu horreysay ee qurbaha ka dhisan ee asaaskeedu ahay kun iyo sagaal boqol kow iyo siddeetankii walow aanu jecelnahay sanadka hore sanadkii hore unaga baaqday because covid of nineteen awgeed caawana maantana waxaan diyaar aan unahay sida ay jimcuhu u bilowday ilaa iyo hadda inaanu maaragta de qabanqaabadaas wadno aanu maaragta de kooxahaasiito isku dubaridno insha allahu tacaala marka xaflad weynaan maaragta ugu talagalna hadduu ay bidmo markaad kheyr badan maaragta dad wayda salaama kheyr insha allah nabadey
kaasi ama kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartooy horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka ah soomaaliya oo iyadu iyagu xiliyadii burburkii ka hor soo ciyaari jiray uuna warramayay xuseen nuur xaaji xilli ay uga qayb galayeen tartan ciyaareed ka dhacaya magaaladan washington d c dalka kanadana waxaa ka bilowday codaynta horudhaca ee doorashooyinka golayaasha deegaanka magaalada torono oo soomaali badan ay degan yihiin ayaa waxaa ka jira musharaxiin u ordayay waxbarashada ayadoo sidoo kaleetana aysan jirin xildhibaano soomaaliya oo kasoo jeeda soomaaliya oo tartamaya dalkaasi wakhtigan sanadkan jamaal axmed cusmaan ayaa doorashooyinkaasi ka wareystay faysal xasan oo xildhibaan hore ah oo golaha ka tirsanaa
jamaal doorashooyinkani afar sano mar baa la qabtaa waa doorashooyinka golaha deegaanka waxaa la dooranayaa duqa magaalada waxaa la dooranayaa xildhibaanadii xaafadaha magaalada torontona waxay ka kooban tahay shan iyo labaatan xaafadood waxaa kaloo la dooranayaa iyagana dadka school boardka ama matalaya dhinaca waxbarashada muhiimadda ay leedahayna waxa weeyaan waxa ay tahay ay mas-uul ka tahay ugu yaraan budget gaaraya labiiyo toban bilyan oo ah serviceska iyo adeega bulshada sidoo kalena waxay qaadayaan canshuuraha iyo waxyaabo badan oo muhiim u ah dadka adeegooda sida aqalada iyo guridda maaragtay qashinka iyo shaqo abuur fara badan xildhibaan faysal dad soomaaliyeed oo u taagan miyaa jira hadda xilal kala gedisan golayaasha deegaanka hadday noqon lahaayeen ama kuwa kale oo hadda muuqda oo ay isa soo taageen sanadkani way jiraan dad badan oo oo oo u tartamaya school trustee oo badan ayaa jira xaafado kala jecda sida xaafada ma garanaysaay chicago south west iyo topico north iyo oxford lafton oo u tartamaya maaragtay dhinaca iskuolka laakiin ma jiraan cid qowmiyadeena ka tirsan oo u tartamaysa golaha deegaanka sanadkan doorashadan hadda socota waana loo baahan yahay in maaragtay laga qayb qaato doorashooyinkan maxaa yeelay nolosha ugu faraha badan ee dadka arrimaha ugu waaweyn ee citigu ay qabatana waxa weeyaan waa mid loo baahan yahay in ay qowmiyadeena iyo qowmiyadaha kaleba ay helaan representation saad la socotana magaaladani waxay lahaan jirtay afartan iyo toddobo xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka twenty eighteenkii ayaa la naaqusiyey oo la jaray oo lagu soo koobay shan iyo labaatan taana waad dareemi karaysaa ma garanaysaay xakamaynta iyo hoos u dhigidda dimuqraadiyadda iyo wakiilka dadka yeelanaya marka way sii adkaanaysa mararka ka dambeeya magaalada toronto inay noqoto magaalo runtii dadku ay helaan wakiilo iyaga wa adeegaya ma maadaama lagu soo koobay shan iyo labaatan qof oo keliya halka markii hore ay ahaan jirta afartan toddobo soomaalida waxaa lagu tiriyaa xildhibaan faysal dadka sida ugu dhaqsiya badan dhinaca siyaasadda marka ay timaado ay uga soo muuqdaan magaalooyinka waaweyn ay ku nool yihiin toronto gobolada waqooyi america marka laga hadlayo meelaha ay soomaalida ku badan yihiin ayay ka mid tahay haddana marka la fiiriyo tirada soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan iyo doorashooyinka sida ugama muuqdaan arrintaas sababteedu maxay leedahay adigoo hadda ka hor xildhibaan waxaad noqotay gobol waxaa jira xildhibaan federaal marka maxaa u diiday soomaalida ama lagu tilmaami karaya sababta aysan sidaa uga muuqanin golayaasha meelaha ay ku badan yihiin ee toronto oo kale dabcan waxyaaba fara badan ayaa maaragtay kalifaya qowmiyadda soomaalidu runtii sidaas maaha qowmiyad aada u tiro badan marka loo eego qowmiyadaha kale haddana iyadoo ay sidaa tahayna meelaha ama districtyada ama meelaha ugu faraha badan ee waddankan canada soomaalida taarikh ahaan ilaa iyo hadda afar qof ayaa laga doortay waad sheegtay xildhibaanka federaalka iyo aniga isku xaafidna laga doortay anigu waxaan ahaa xildhibaanka ugu horreeyey ee jurisdiction gobol ah ugu horreeya la doorto sidoo kalena waxaa jira xildhibaanka ugu horreeya isna golo deegaan laga doorto magaalada victoria iyo baarlamaanka nova scotia oo isna maaragtay soomaalida ugu horreeya laga doorto marka weli runtii bulshada soomaalida ee canada degan si fiican oo maaragtay abaabulan uguma ay qayb galaan arrimaha maaragtay doorashooyinka runtiina waa arrin loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii arrintaas loo xoojin lahaa taasna waxay keenaysaa marka ugu horeysa dadku inay horta ay dareemaan muhiimadda ay leedahay doorashada iyo matalaada qofka ku matalayana waxa weeyaan waa inuu ku adeegaa shaqada loo baahan yahayna uu qabtaa marka dabcan shaqo fara badan ayaa jirta lakiin marka loo eego qowmiyadeena iyo maaragtay inta inta sanadood ee waddankan ay deganaayeen rajadu ma xuma haddana waxaa loo baahan yahay laakiin in hoosta laga soo bilaabo shaqadan siyaasaduna maaha mid sahlan aniga runtii waxaan kasoo bilaabay dhinaca hoose waxaan soo noqday shaqaalo siyaasadeed oon kusoo shaqeeyay dhowr iyo toban sanadood saddex iyo toban sanadood taasoo ah wakti aada iyo aada u dheer way adag tahay marka dadka iyagoonan maaragtay waay aragnimo siyaasadeed ama shaqo siyaasadeed aan lahayn haddii ay siyaasada kor kaga yimaadaanna way adkaanaysaa haddii ay profile weyn ay leeyihiin oo maaragtay shaqooyin muhiim ah ay soo qabteen sida maaragtay cali ducaal oo kale oo maaragtay ahaa nin fire fighter ah oo communitygiisa contribution weyn ka geystay isagana waa la doortay waxa weeyaan waa m l m gobolka nafiscoosha marka maaha keliya inaad shaqada siyaasadeed noqotid laakiin inaad maaragtay shaqooyin muhiim ah oo aad maaragtay shaqadaada qayb ay ka tahay aada qabatid marka waxa weeyaan waa marka hadda loo eego qowmiyadeena afar qof ayaa gobolka waddankan canada siyaasadda laga doortay oo golo deegaan iyo laba ah jurisdictionka gobolada ah iyo hal federaal ah laakiin dad badan oo u tartami way jireen baarlamaanka house of commonska runtii oo aan la dooran oo oo oo dhowr election oo fara badan ka qayb qaatay qofka ugu horreeyey oo golo usoo istaaga baarlamaanka runtii waxay dhacday nineteen ninety nineteen ninety five-kii ayay dhacday marka waddo dheer ayay soo mareen iyo halgan dheer laakiin hadda un baa la dareemayaa maaragtay in dad qaar qaar ka mida la doorto
faysal xasan oo xildhibaan hore dalka kanada uu ahaa uu u waramayey jamaal axmed cusmaan markana idaacaddeenna guud ahaan waxa aan kusoo gebagabeynaynaa cod ka baxsan fanaanka axmed cali cigaal iyo heeskii sacdiya
Thank you.